halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bisha sebteembarna waa laba iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda saaka iyo caalamkan ah waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka badan lix milyan oo ruux ayaa koronto la'aan hoyanaya caawa gobolka florida ee dalkan maraykanka kadib markii ay duufaanta irma ku dhifatay halkaasi waxaa jira khasaare badan waan ognahay in qof walba uu rabo in xaaladda ay ku soo laabato sidii caadiga ahayd waa in aad dulqaad yeelataan korontada iyo biyaha dib ayay u soo laaban doonaan laakiin wakhti dheer ayay qaadan doontaa
dowladda ciraaq oo ka fikaraysa waxa ay ka yeelayaan kun iyo saddex boqol oo carruur iyo haween ah oo ay ku qabatay magaalada talcafaar oo ay ka saareen kooxda isis askar masaare ah oo lagu dilay waqooyiga gobolka siinaai ee dalkaasi qaybta dambe idaacaddeenana waxaan idinku haynaa ciyaarihii iyo sidoo kale
rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
rajadaada waa rumee haaruuni naligiita tiraad walaahi waa raaca
qaybta dambe ayaad uga bogan doontaan heestaasi dabacsan iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaane marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si weyn isugu raacay qaraar cunaqabatayn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu saaray dalka kuuriyada waqooyi cunaqabatayntan cusub ayuu goluhu sheegay in uu uga jawaabayo tijaabadii ay kuuriyada waqooyi ku tijaabisay saddexdii bishan sebtembar gantaal nucleer ah danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobey nicki heli ayaa sheegtay in adduunyada aysan weligeed aqbali doonin in waqooyiga kuuriya ay isku hubayso bam nucleer ah haddii ay cunaqabatayntani dhaqan gasho waxa ay waqooyiga kuuriya saddex meelood meel weyn doontaa saliidda ay dibadda u dhoofiso
aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa sheegay in gurmadkii ugu ballaarnaa abid uu militariga maraykanka sameeyo ay hadda ciidamadu ka wadaan meelaha ay saamaysay duufaanta irma ee gobolka florida iyo dalalka karibiyanka ku yaala la taliyaha waaxda amniga gudaha ee aqalka cad thomas bosert ayaa isniintii wariyaasha u sheegay in howlaha gurmadka ay si weyn uga qayb qaadanayaan cutubyo ka tirsan ciidamada badda saraakiisha ayaa sheegay inay direen sagaal markab oo waaweyn oo ah kuwa dagaalka oo uu ku jiro markabka u s s abraham lincoln ee xambaara diyaaradaha dagaalka maraakiibtan ayaa xaddii gaaray jasiiradaha key west ee gobolka florida howlgalka lagu gurmanayo dadka ay saamaysay duufaanta irma ayaa la filayaa in uu qaato bilooyin wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan in ka badan lix milyan oo ruux ayaa koronto la-aan hoyanaya caawa gobolka florida ee dalka maraykanka kadib markii ay duufaanta irma dhulka dhigtay adeegyada korontada ee gobolkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka diyaariyey nuur xasan nuur isaga ayaana inoo soo jeedinaya saraakiisha waxay sheegeen in neef weyn ay ka soo fuqday kadib markii khasaaraha ka dhashay duufaanta uu noqday mid ka yar sidii la filayey laakiin mushkiladda ugu weyn ee uu hadda gobolka wajahayo ayaa ah korontada oo ka maqan inta badan gobolka ku dhowaad lix milyan oo ruux ayay korontadu ka maqan tahay tan iyo isniintii ka gadaal markii baalayaashii korontada iyo guud ahaan awoodda tamarta gobolka ay dhulka dhigeen dabaylaha duufaanta guddoomiyaha gobolka florida rick scott ayaa helikobtar ku dulmaray meelaha ay saamaysay duufaanta waxaana uu sheegay inay wakhti dheer qaadan doonto soo kabashada gobolka There's a lot of damage. I want every. I know everybody wants to get back to normal. Um, I know everyone wants to get started, but again, waxaa jira khasaare badan waan ognahay in qof walba uu rabo in xaaladda ay ku soo laabato sidii caadiga ahayd waa in aad dulqaad yeelataan korontada iyo biyaha dib ayay u soo laaban doonaan laakiin wakhti dheer ayay qaadan doontaa reg scott wuxuu tilmaamay in ay gobolka imaan doonaan injineero qiimeyn ku samayn doona buundooyinka gobolka oo ay burburisay duufaanta isaga oo ka codsaday shacabka reer florida oo tiradooda lagu sheego labaatan milyan in aysan guryahooda ka soo bixin sababo la xiriira waddooyinka oo ay weli yaalaan burburka geedaha iyo guryaha ay duufaanta soo riday dhinaca kalena la taliyaha waaxda amniga gudaha maraykanka tom bosert ayaa uga digay dadka reer florida in dib usoo laabashada nolosha gobolka ay qaadan doonto muddo dheer sabab la xiriira burburka soo gaaray buundooyinka I would expect that the keys are not fit for reentry for regular citizenry for weeks. Uh, and uh, if, if that- waxaan filayaa in jasiiradaha kiis aysan muddo toddobaadyo ah dadka deegaanka hadda dib u geli karin haddii aan anigu qaldanahay ama tani ay qalad tahay waa wax dhici kara laakiin warkani waa mid ay na soo gaarsiiyeen saraakiisha maxalliga ah waxaan rajaynaynaa in shacabka ay maqlaan digniinta loo soo jeediyey jasiiradaha loo yaqaano kiis ee ku teedsan koonfurta ilaa galbeedka florida ayaa ka mid ahaa meelihii ay sida daran u garaacday duufaanta sida dowladdu ay sheegtay jasiiradahan oo caan ku ah dalxiiska ayaa waxaa caadiyan degan dad gaaraya toddobaatan kun oo ruux war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in dowladdu ay dirtay saddex markab oo ay leeyihiin ciidanka badda si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka xarunta dhexe ee daraasaadka duufaanta maraykankana waxa ay ka digaysaa in weli khatarta dabaylaha ay ka jiri karaan xeebaha koonfur bari ee maraykanka waxay sheegeen in duufaanta ay dhibaato ka geysan karto xeebaha u dhowdhow gobolada georgia iyo south carolina si kastaba ha ahaatee iyadoo maalmo isu dhow ay maraykanku garaaceen laba duufaan oo xoog badan ayaa haddana waxaa isha lagu hayaa duufaan saddexaad oo loogu magacdaray hoose taasoo la saadaalinayo inay ka dhacdo xeebaha bari ee dalkan maraykanka
aad iyo aad umahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari warbixintii uu nooga diyaariyey in ka badan lix milyan oo ruux oo koronto la-aan xalay hoyday ilaa iyo saacadan ku jira gobolka florida kadib markii ay ku dhufatay duufaanta irma
markaana bariga dhexe mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay maalintii axadda ahayd in ay hayaan in ka badan kun iyo saddex boqol oo isugu jira dumar iyo caruur shisheeye ah oo ah qoysas xubno looga shaki qabo in ay u dagaalamaan kooxda daacish kuwaas oo ku jira xeryaha loogu talagalay dadka barakacyaasha ah waxaana la filayaa in dib loogu celiyo wadamada ay ka kala yimaadeen caashe ibraahim caashe cuud ayaa warbixintan inoo diyaarisay
dumarka iyo caruurta oo badankooda ka kala yimid ruushka turkiga iyo bartamaha aasiya ayaa waxaa hareereeyey xogaga kurdiyiinta dabyaaqadii bishii agost ayna dhaaftay kadib markii dagaalyahanada dalka ciraaq ay kooxda isis ka saareen magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee talcafaar oo ku dhow magaalada mowsul mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan dalalka ay dumarkaasi u dhasheen kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah aanay hadda haysanin baasaboorkoodii asalka ahaa amaba waraaqo kale oo lagu aqoonsado golaha qaxootiga norwijianka ah ayaa taageeraya shan boqol koob iyo afartan ka mid a haweenkaasi iyo carruurtooda
They're in quite a desperate state. Uh, we're providing life saving assistance food, water, shelter. What is uncertain is their future as they're not allowed to move further. than waxay this ku side.
sugan yihiin gobol uu welwel ka jiro waxaannu siinaynaa taakulayn nafcelina cunno biyo iyo hoy waxaan la saadaalin karin waa mustaqbalkooda maadaama aan loo oggolayn inay u dhaqaaqaan meel ka baxsan goobtan waxaannu doonaynaa in dowladda ciraaq ay go'aan ka gaarto sida uu xaalkoodu noqonayo sida ugu dhow ee suurtagalkana ah iyagoo helaya xuquuqdooda aadminimo ee aasaasiga ah dadkan waa kuwo shacab ah waxaana ay u baahan yihiin in sidaa loola macaamilo iyadoo ay xoogaga dalka ciraaq la wareegeen gacan ku haynta maamulka magaalada talcafaar ay haweenka iyo caruurtani waxa ay ku wareejiyeen askarta dalkaasi iyagoo nimankiina kuwaasoo dhammaantood loo malaynayo inay yihiin kuwo u dagaalamayay isis ayaa iyagana maxbuus ahaan loo hayaa
mahadsanid caasha warbixintaasina caasho codaya ay nala socodsiinaysay haddaba qaanuun noocee ah ayaa lala tiigsanayaa haweenkan iyo caruurtan shisheeyaha ah ee looga shaki qabay inay yihiin qoysaska xubno u dagaalama kooxda isis waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba ka jawaabaya faysal rooble oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika islamarkaana la socda arrimaha dalka ciraaq
runtii horta dee mid midda ugu horreysa waxay noqonaysaa in dadkan ay caddeeyeen siday u maraanba ha u maraane dalalkii ay ka soo jeedeen iyo meelahay ka yimaadeen in identitygooda ama cidday yihiin la caddeeyay noqonaysaa marka labaad waxay noqonaysaa in dowladda ciraaq ay la kaashato hay-adaha adduunka ee samafalka u wada qaxootiga iyo xuquuqdooda ilaaliya tan saddexaad oo arrinta la wajahda waxa weeye dalalka ciraaq la safan ee caawiya ama reer galbeedka ha noqdeen maraykanka iyo ingiriiska iyagana xil gaara ka saaran oo ah in shacbigaas iyo maatidaas in ciraaq si hoos ahaana aanay waxba u yeelin oo iyadoon maxkamado marin ama xuquuqdooda ilaalin in wax la yeelayo marka ciraaq oo keliya maahe kuwa ciraaq caawiya ee maalgelinta ku sameynaya dagaalkeeda kudheeda marka la eego qawaaniinta adduunka xil baa ka saaran marka la fiiriyo dumarkan iyo caruurtan dhammaantood waxaa la yidhi waa dad shisheeye ah ma haystaan dukumenti lagu tixraaco ama baasaboorro ma sitaan waraaqo kaleoo lagu garta ma haystaan hase haatee waxaa la xaqiijinayaa uun inay yihiin dadaan dalka ciraaq u dhalan oo dibadda ka yimid oo weliba waxaa farta lagu fiiqay dalalka turkiga bartamaha aasiya iyo ruushka inay ka kala yimaadeen marka ma laga yaabaa in saddexdaa dal ay durbaba u kala qaybiso mise iyada go-aan ka gaaraysa dowladda ciraaq siday ka yeelayso runtii mar haddii ay maati yihiin xab dagaaleedna lagu qabtay ama iyagoo goob dagaal jooga siday doonaan ha noqdeena loo qabtay ciraaq waxa ka saaran xil gaara oo ah inay xuquuqul insaankooda ilaaliso inaan dadkaa waxba la yeelin culayska labaad ee ciraaq sii saaran waxa dee dadkii waa maati iyo shacbi marka shaqada ugu horreysa ee ciraaq iyo hay-adaha xuquuqul insaanka u dagaalama kuwa yurub iyo kuwa maraykankaba soo foojignaanaysaa waxay noqonaysaa iyagoo la kaashanaya saddexdaa daleed caashee ka dhawaajisay in ay sameeyaan ama ay go-aan ka gaadhaan meella ku hubsadaan cidda ay yihiin iyo dalkii kasoo jeedaan iyo backgroundkooda in intaa la xaqiijiyo inta intaa la xaqiijiyana waqti dheer bay qaadanaysaa marka waxay noqonaysaa in loo habeeyo dadkan meelihii lagu hayn lahaa sidii loo samato bixin lahaa iyo meelihii wax lagu siin lahaa ilaa inta laga cadaynayo maati dagaal iyagu may gelin haddii ay galeenna waa la qabtay marka waxaa la kaashan doonaa shurada adduunka u dejisan sida laga yeelo dadka dagaalka lagu qabto ama dadka dagaalka lagu qabto dadka xiriir lale ee familkooda ah ee qoysaskooda ah tusaale ahaan hadda waxaa laleeyahay qoysaskan hadda la hayo ee kun iyo saddexda boqola ee dumarka iyo caruurta isugu jira raggoodiina waa la haya oo iyagana dhinac kale dowladda u haysaa oo waa la xiray marka caruurtan waxaa dhici karta qaarkood in ay ku dhasheen gudaha dalka ciraaq marka dowladda ciraaq xaq ma u yeelanaysaa in ay caruurtan oo kale ay dalka ka musaafuriso ay wadamo kale u dirto iyagoo ku dhashay gudihii dalka ciraaq horta dee in qofku uu dal ku dhasho ciraaq waxay ku xidhan tahay constitutionka iyo axtiqarameedkeedu sida uu u eego qof dalka iska soo galay oo ku dhashay inta badan dalalku way kala duwan yihiin ma ogi ciraaq qarameedkeedu cidda dibad ka timid ee dalkeeda ku dhalataa sida ay ay ka yeelaan haba sid kastaba ha ahaatee marka ay ugu yar yihiin dadkaasi waxay helayaan waxa la yidhaahdo statuska qaxootinimada ama refugee
kaasi waxa uu ahaa faysal roble oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika ishana ku haya arrimaha dalka ciraaq ka socday iyo bariga dhexe waxaana u waramayey wariyaheenna caashe ibraahim aadan caashe cuud
waxaad la socotaan weli idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay arooriyo suuban xisbiga talada haya ee garabka midig ee dalka norway ee ay hogaamiso ra-iisul wasaare erma solberg ayaa guula ka sheegatay doorasho baarlamaani ah oo dalkaasi ka dhacday isniintii isbaysiga uu majaraha u hayo xisbiga mucaaradka ah ee ra-iisul wasaare solberg ayaa sheegay inay ku guulaysteen siddeetan iyo sagaal kursi oo ka mid ah boqol sagaal iyo lixdanka kursi ee baarlamaanka xilli hadda la tiriyey in ka badan sagaashan boqolkiiba codadka doorashada nuur bakhaari ayaa faahfaahinta doorashadan waxa uu ka waraystay saciid maxamuud oo ah saxafi degan magaalada oslo ee caasimadda dalka norway dalka norway waxaa shalay ka dhacday doorashadii baarlamaanka oo ahayd mid afartii sano oo mar la qabto sida la wada filayay ama laga dheehanaysa hadaalintii iyo raray ururintii ugu dambeysay waxaa ku guuleystay xisbiyada garabka midig oo ay ka tirsan tahay ra-iisul wasaaraha ana sulberg oo wadankan xukumaysa afartii sano ee ugu dambeeyey waxaana guuldaro horey loo saadaalinayay dabcan ay ku gaartay xisbiyada garabka bidix oo u horreeyay xisbiga shaqaalaha layborka ee ape haddana waxa ay u muuqataa in afarta sano ay soo socoto ay sii wadan doonto ama ay xukunka sii hadan doonto ra-iisul wasaare hadda talada haya ana sulberg oo ka tirsan ama ah guddoomiyaha xisbiga hoyre waayahay marka maxaa loo malaynayaa in ay u sahashay in xisbiga muxaafidka ah ee xisbilxaakimka ah ay guushaasi gaaraan wallaahi waxyaaba badan oo isbiirsaday baa looga loo dhihi karaa sababta arrintaas ama guushooda caawa ka dambeysay laakiin waxa ugu weyn oo dadka arrintan qiimeeyey ama khibradda u leh ay sheegeen waxa weeye xisbiga kasoo horjeeday garabka bidix ee abe oo la sheegay in doorashadii ama fariintii la rabay inuu dadka gaarsiiyo uu ku guuldareysay inuu gaarsiiyo taas baa loo loo badinayaa inay tahay sababta arrintan caawa ka dambeysay iyo si kale haddii loo dhiga ama dhan kale haddii laga fiiriyana waxaa jiray in in xisbiyadan midigtu ay guud ahaan kusoo xoogeysanayeen wadamadan yurub gaar ahaan kuwa xag jirka ee soogalootiga aadka uga soo horjeedo marka labadaas markii la isku daro baa la dhihi karaa way ka dambeysay ama caawa way u sahasheen ana sulberg mar kale ay caawa u dabaaldegta inay afar sano cusub soo xukunta waddanka norway natiijooyinka ka soo baxay ee doorashooyinka baarlamaaniga norway wax saameyn ah ma ku yeelan karaan dadka soomaalida ah ee ku nool dalkaasi
wallaahi ha laba laba siba saameyn waa igu yeelan karaan marka koowaad waxaan nahay dad soogalooti muslimiin oo waddankan ku nool waxaan dhib iyo dheefa la qabnaa dadkaas soogalooti waaweyn xisbiyadan midigta ama xisbigan xagjirka ee f r b la dhaho dowladda hadda la filaya inuu xukuumadda ana sulbara kasoo mid noqon doonana wuxuu taarget un ka dhigan doonaa waxyaabaha qiimaha u leh ama dadka muslimiinta soogolootiga midaas waxaan la qabnaa dadka guud ama xayndaabka guud ee soogolootiga ayaan ka tirsannahay laakiin waxaa jirta mid annaga noo gaara soomaalida oo ah inaan nahay dad qaxooti ah oo waddanka ku cusub waxaa la dhahaa soomaalida waddankan qofka soomaaliga wuxuu norway degan yahay isku celcelis shan sano waxaana halkaa kaaga muuqato in dadka soomaalida ay yihiin qaxooti marka haddaad tahay qof muslim soogalooti haddana qaxooti ah waddankiina ay gacanta ku hayaan ama ay ku dhigaan caawa horena usoo haysteen xisbiyo xagjir ah xisbi dowladdu kamid yahay xisbi xagjir ah waxaad dareemi kartaa inaan inaan maato u nahay go-aamadooda ama siyaasadooda ay ku dhaqi doonaan waddanka haddaan tusaale kusoo qaato afartii sano ugu dambeeyey waxay soo saareen sharciyo aada u badan oo soogolootiga iyo siyaasadda waddankan ee qaxootiga aada loogu adkeynayo waxaa kamid a in kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah oo waddankan magangelya ka helay dhowrkii sano ugu dambeeyey ku noolaa caruur ku leh jaamacada ku dhigta dadka ka shaqeeya caruurtoodii ay ku dhasheen layiri waxaa dib u qiimeyn lagu sameynayaa magangelyadiina waddan ku joogtaan haddii aan u aragna inaad inin u qalmin inaad norway magangelye ku haystaana waxaa dib nilagu celinayaa wadankii aad ka timaadeen marka waxa wax ka dambeeyana wuxuu ahaa xisbiga xagjirka ah ee f r b caawana wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii guuleystay
kaasi waxa uu ahaa saxafiga saciid maxamuud oo ah saxafi degan magaalada oslo ee caasimadda dalka norway waxa uu goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayay nuur xasan nuur bukhaari
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a boolis ka tirsan kuwa dalka masar ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka siinaaya ee dalkaasi kadib markii qaraxyo loogu geystay deegaankaasi gawaari kolanyo ah oo ay la socdeen weerarada ka dhaca gobolkaasi ayaa ah kuwo soo noqnoqda islamarkaana lagu beegsado askarta dowladda warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni siddeed iyo toban qof oo booliska masaarida ka mid ah ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka siinaaya ee dalkani kadib markii qaraxyo lala eegtay kolonyo baabuurta ciidamada amniga ah oo marayay magaalada cariisha ee waqooyiga dalkani masar sida tv-ga qaranka waddankani uu xaqiijiyey qaraxyada ayaa sidoo kale sababay dhaawaca shan ka mid ah ciidamada amniga oo uu ka mid yahay sarkaal sare saraakiisha masaarida ayaa sheegay in rasaas xoogan ay isweedaarsadeen ciidamada amniga iyo maleeshiyada hubaysan ee qaraxyada geysay taasoo sababay geerida saddex ka mid ah dabaleyda walxaha qarxa ayaa lala eegtay afar ka mid ah kolonyada gawaarida ciidamada booliska oo marayay galbeedka magaalada cariisha kuwaasoo keenay geerida siddeed iyo toban ka mid ah ciidamada ayuu yidhi sarkaal sare oo ka mid ah ciidamada booliska oo la hadlayay warfideenka waddankani warku waxa uu intaasi ku darayaa siddeed qof oo rayid ah oo shan ka mid ah ka tirsan qolyaha gargaarka deg dega ah in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi kadib markii rasaas lala beegsaday gawaarida ay saarnaayeen kooxda walaayada siinaaya oo raacsan ururka daacisha ama isisa ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay ciidamada amniga masar oo xalay ka dhacay waqooyiga siinaaya qaraxyo iyo weeraro ka dhan ah ciidamada amniga iyo milatariga masar ayaa ka jiray gacanka siinaaya afartii sano ee ugu dambeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii islaamiga ahaa ee maxamed mursi haddaba axmed xersi maalin oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sababta ay usoo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada ka dhaca waqooyiga siinaaya sida la ogsoon yahay wadanka masar guud ahaan xaalad deg dega ayaa lagu soo rogay muddo ka hor siinaaya ayada waxaa u gooni ahaa in ilaa dhacdadii dhacdoonkii ka dhacay dalka masar labadii kun iyo koo iyo tobankii waxa kusoo laalaabanaya deganaansho la-aan ayada u gaar ah in badan waxaa gobolkaas laga sheegi jiray inta aan xataa kacdoonkii ka hor in nuuc oo wadanka intiisa kale ka duwan oo xaalad iska nololeed oo ka duwan inay ka jirtay ayadoo taasu jirtay kacdoonkii wuxuu dhaliyey in kooxaha hubaysan ay meeshaasi ka samaysmaan sidaa darteedna ciidamada iyo iyo amniga iyo ciidamada amniga iyo kuwa milatarigaba weeraro badan ayaa meeshaas ka dhacay ciidanku wuxuu halkaa ku qaaday weeraro badan oo isku dayayo inuu ku cirib tiro kooxaha meeshaasi ka dagaalamaya laakiin kooxa hubaysan oo ay ka mid tahay garabka saynaha ka dagaalama ee ka tirsan ururka isku magacaabay dowlada islaamiya ee ka jira ciraaq iyo suuriya ka dagaalama gobolkani marku wuxuu hoy u noqday kooxa hubaysan oo ciidamada dalka masaarida iyo ciidamada amniga dagaal kula jira meeshuna waxay u akaatay inteeda badan kolley saynaha markaan ka hadlayno waa waqooyiga saynaha dhulka oo dhibaatada ka jirto koonfurta kuma jirto marka waqooyiga saynaha wuxuu noqday meel ay ka dagaalamaan kooxaha oo hubaysan oo dowladda kala dagaalama oo nuucyo badan oo magacyo badan sheegta taasina waxay dhalisay dad badan oo inay kasoo qaxaan waayo dhowod waxaan ogeynay in weeraro ku socdeen xataa qolada qolooyinka masiixiyiinta ee masaarida ee gobolkaasi degan marka amni darro guud oo u gaara ayaa jirta meeshana meel dagaal ayay u eg tahay markii si guud loo eego sanadihii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga masar ayaa lagu dilay waqooyiga siinaaya ee waddankani kuwaasoo inta badan uu sheegtay ururka daacisha ee ka dagaalama gobolkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira aad baad umahadsantahay xuseen weli waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a hees dabacsan oo weliba banaadiraya oo weliba waayo waayo dad badan xusuusin doontaan nuuro dadka usoo wadnaa dhegeystayaasheenna hase haatee bal waxaadna xusuusisaa wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha mahadsanid caasha waxaa caawa dib u bilaaban doonaa koobka kooxaha horyaalada ee yurub ee uefa champions league kooxo waaweyn ayaa fooda isdari doona ciyaarta isha lagu haya ayaa ahatan dhex mari doonta kooxaha barcelona iyo yuventus oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isku haleelay wareega semifinalka tababaraha kooxda yuventus masmiliano allegri oo ka hadlay ciyaartan ayaa sheegay in barcelona ay weli tahay mid ka mid ah kooxaha ugu adag caalamka kubadda cagta labadan koox ayaanan marna dhinacooda la dhigin xilli ciyaareedkan horyaalada sbain iyo talyaaniga oo ay kala hogaaminayaan waxay ku jiraan gruupka d waxaa sidoo kale ku jira gruupkaasi kooxaha olombiacos iyo sporting lisbon oo iyana caawa ballansan ciyaaraha kalena benfica waxa ay fooda diri doontaa kooxda c s k ee moscow manchester united ayaa garoonkeeda oltravod kusoo dhaweyn doonta basel bayer muniq waxay is arki doonaan anderleq paris saint germain ayaa aadi doonta celtic halka chelsea ay fooda diri doonto carabak habeen dambena kooxo kale ayaa dheeli doona inta aan habeen dambe u gudbinna isla caawa roma ayaa atletico madrid ku martigelin doonta magaalada roma ee dalka talyaaniga cash aad baad umahadsan tahay nuur wararkii ugu dambeyn dhinaca ciyaaraha intaas haddaan ku dhaafno gabagabadii idaacaddaanu soo gaarnay nuurow waa garta waa sii ballan qaada Haa, caadata waa sii ballanqaadna, waa- idaacadda bilowgeedana maaragtaan soo qaadanay aan dadka sii xusuusinay Haye.
waxaan ka wadnay bal qof waliba xusuustiisa dib ha ugu laabto heestaas markii ugu horreysay uu maqlay meesha uu joogay xaaladda uu ku maqlay jawiga siduu ahaa laakiin Haye.
adiga markaa xaggee joogta heestan wallahi heestaa markii ay aan dhegeystayaasha maqashiinaynay waxay soo xasuusisay waayo waayo iyo maaragta
waa tahay halaysna baa ka dhacda waa tahay bashiirna weydiin doonaa isaga dhinaciisa bal marka hore dhegeystayaasha aan u kala baxnaco dadka macaan jidda koosta iyo maxamed aweys geedow
wuu suura juuce raalliyaanahay ruunin haddaan reestay waa ku raace runtii waaye wuu suura juuce raalliyaanahay ruunin haddaan reestay waa ku raace runtii waaye
rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
rujadaada waa rume haaruuni naligiita tiraay walaahi waa raacaa rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan dhisna raaxaysan aan rabaye
ragwaakii run sheega naag raaliya aaroone rasmilee ahaw adduunkiina ag joog ragwaakii run sheega naag raaliya aaroone rasmilee ahaw adduunkiina ag joog kuraadi hay ruuxayga cad waaye ragga iiga roon oortaada miyaa Waa kuraadi hay ruuxayga cad waaye ragga iiga roon oortaada miyaa
rajadaada waa rume haaruune naligiita diraay walaahi waa raacaa Rajadii lahay manaan u sheego reer aan isna raaxaysan aan rabaye
rajadaada waa rume haaruune naligiita diraay walaahi waa raacaa
caashahay waxaan filayaa runtii in uu dhaar xifsiiyey maaragtay eh, geedow waa la isdhaarsaday
waa runtii hees jacayl ah oo rajo gelinaysa macaasha weli- wel- weliba aan ku xusuusiya ruwaayadda ay ku jirta inkastoo aanan gelin hase ahaatee ruwaayaddaas waxaa la dhihi jiray sad males riiglay heese aad u fara badanoo waxaa ku jiray aan kala dhicin laakiin aniga waxaan ka qaadan lahaa caasha heestan dabcan eh, waa hees maaragtay lagu farayareystay oo dhanka muusiga ereyada eh, dadka banaadiriga heesahooda xiiseeyana ay aad u jecel yihiin aad iyo aad aad iyo aad weliba isma waxaad moog tahay en ah, markii ruwaayadda la geli jiro kale faylka halku taagnaan jiray iyo laa iyo laynka xaafado hesaysan jiray heesaha banaadiriga bashiir waxaan filayaa waa waqtiga bashiir iyo maaragtay caasho iyo
looma dhama guud ahaan idaacaddii intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenina dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuudi anigoo ah nuur xasan nuur soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abiikar oo weliba heestanina noo soo qabtay tan iyo kulan dambena dhegaystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
rajadaada waa rume haaruune naligiita diraay walaahi waa raacaa rajadii lahay manaan kuu sheego reer aan isna raaxaysan aan
roob idooo raxmadee bilisiiye riixaa jannaada daheed ku riyaahe roob idooo raxmadee bilisiiye riixaa jannaada daheed ku riyaahe
rabaye
rajadaada waa rume haaruune naligiita diraad walaahi waa raaca